وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ
قدما نمضي دوما قدما لا نرتد وراء أو تحن لنا همما قدما قدما قدما نمضي دوما قدما لا نرتد وراء أو تحن لنا همما قدما نمضي نعلي في الكون لنا علما عن أمتنا نجلي ليلا ساد وظلما قدما نمضي نعلي في الكون لنا علما عن بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي مغاي كود ما بلا هودا بين قردان محمود علي محمد مغا ويبا جبد لين قردان عمر مغا مكتب كسيدين لين قردان مسعود مركويد لرايس ما بقول أرضي قول بقول غاران دين مدرب دور ما يبقى قبيل كينا ضمومين وقاد لكسه marka ilaahay subxaana watacaala maadashkule ilaahay subxaana wataala mayba weydiisaane sugnaasho ayaa weydiisadaan insha allahu tacaala marka intaas kubaad mayba farin andara fadaaye insha allahu tacaala gaaladun fileerees teelka dheero gaaladun roogdo may dheeraayso ilaahay subxaana watacaala ku furde shayaadiinteho oo maanaa may dheeraayso horduuliyaajiyoonayto may dheeraayso horgudaajiyey isan guurguurto shayaadiinka oo ilaahay subxaana watacaala ku furde murtadka harkad shaal mujaahidiin balante ay go-aan jamaybo intiisan san gubaano mada san gubaan biidin illaahi mawla ilaahi subxana wataala mi weydiisaane sugnaasho un ilaahi subxana wataala booreynihin sheege macnaha walcaaqibatee lilmuttaqiin rabtida mayba iskule muslimiinta iskule insha allahu taala masaakiintiisan gumaada aytan u rafaade aytan ilaahi subxaana wataala una laakhiran baana leeda kordhme ballantain insha allahu maybaanin muslimiinta aarno ilaahi subxana wataala litakuuna kalimatullahi hiya alculya gaalnimadin weerdeerti anisan haweenka maanaamailerhaayis muslimaadka kol kalan aningaasna multumdumaadangaasna anisan balaan hirtan rigalili dagaalimaaytana dhigisin dagaalimaaytan mailera mesin wuray balaantamu maanrafaaydan masaakiinta oo ilerhaayis dhalo yoonagintaa ile ilaahay subxaana wataala awrma iyo digaal walmagu gal magufaasan balaanta wallaahi bilaah ilaahay magaajiga dhaarde haddiisan ku ruugaysan arrintaas insha allahu taala ou teelkee ruug horta insha allahu sinkwajaan meedhisan galaasan gala ayuhal jamana insha allahu taala hofadaasan buurkora hofadaasan insha allah unasin wajan ilahi subhana wataala sin tala saardaan biidin illaahi mawla ilahi subhana wataala junuudis fara badanta wamaa yaclamu junuuda rabbika illaa hu junuudayba ilahi subxaana wataala koraa gudigaas hoosaa gudigaas ilahi subhana wataala junuudiisu le gordo gol insha allahu taala ilaahina maba kurajeena biidin illaahi mawla antiniga guule omayleeraas ilahi subhana wataala ikhlaasninka amalka insha allahu taala taasaa laha asan guurguurtin mabala murtadka oo madaaweynaha gaalada madaaweynaha leh madaga leh guus madaaweyne ma murtadka ma ba laha astama yonayto injeel al oo may leeraayso bani aadan kiin kumay oo ay leeraayso oo ilaahay diinka ka duul adoon sa joogti shayaadiinat fashal yonayto adduunya aakhir bartka fashilanta ilaahay iroo suurta kulli hisaaba kin jarta unin insha allahu taala ballantain i go-aankan mebo ninkore emiirkan insha allahu taala antiinuusan gumaadano ilaahay subxana wataala hoteelaygan siinkuwaan iidingan siinkuwaan masan badbaadaan balaantaynu habsi geliidan unina maylera insha allahu taala madaisin kugunaan biidin illaahi mawla sadii waylera isbeledweyne yoona maylera dhasiinkawaali harada lamagalay imaylera hiiran insha allah oo maylera sadiidii maarak isan hilmaaman biidin illaahi mawla insha allahu taala saas oo kale hanasaabtaw igu daran ya insha allahu siin weyn biidin illaahi mawla meel isan galaasan dhul gala hiir gala إن شاء الله تعالى إلى سبحانه وتعالى سين تلا سعدان بين الله مولى همين ما رضان دار سين إن شاء الله تعالى سين غير دم قرورا دم ون غير ما بقروراين غير دار إن إلى سبحانه وتعالى نفتن وقضان بإذن الله مولى إرتالن كافرين تنتاسا كوبا كما يكون فلان فارين ودري مجاهدين مرابطين دربات كرود إخوان إلى سبحانه وتعالى ما عندس كله إلى سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون إلى سبحانه وتعالى درتين صبر ilahi subxana wataala diin sheegana baadil muyn insha allahu taala tafraar ma isku gaamiyaan allah subxaana wataala meel ilaa isii diinjay korkanagadala muslimiinta diin gabadh dhalaaga ka dhagan badan gabdhaha muslimaadka hijaabka gaada badan insha allahu tacaala ballantantaasu walaalayaal dankal lanamala walaal galbi raawaan la mujaahid ilaahi subhanahu wa ta'ala dartiis yama ilaas firis ibn guahe dhijin deeda mana rasuul sallallahu alaihi wasallam man ugu radamo ugu rajawaydu mana ma ibla raas lang firis in libagno dhijin la deediyay rasuul sallallahu alaihi wasallam kaasan khayr badan marka walaalayaal in markaas ribaadka ka suugantiin rasuul sallallahu alaihi wasallam ribaadka hal maalin ilaahi subhanahu wa ta'ala dartiis indhoog ma adduunyo wala dul saaran iyo walamada maanaha yagu khayr badan ya rasuul sallallahu alaihi wasallam marka اخواني ان شاء الله تعالى الله سبحانه وتعالى درتيسن صبر الهي سبحانه وتعالى تيرا سارد يمين مالم ان شاء الله تعالى ادو الهي حكر كري بلنتن يوم ان شاء الله تعالى ميلون هيكسان ما حاطي وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله الهي سبحانه وتعالى بني ادا اخواني في الله مرك اخواني في الله يمين سارد سومالي شديد ان معناها كفكرت ان شاء الله تعالى مجاهدين oo khayr badan oo ilaahay oo ajar badan insha Allah ribaadka ugu tabe gaalo intii wal raaysan karkaridaan ikhwan billah wala naftay jeel oo nasin gudba ikhwan billah ma adu ilaahay karkaro insha Allah taala hammi maalin insha Allah asin ay nasana aan la insha Allah taala dhabaati giine arka gah karina insha Allah taala ilaahay subhanahu wa taala andana darni idin ilaahay taala ma bagan inta baran ugu diray dadka muslimiinta wilaayinka ka nool akhi fillah meeli jaad ugu tabo sheeg haadka maana mayba walaalin garbsi jihaadka mareeraay waxay garab gale ilaahay subxana wa taala meel uqaatilu lmushrikiina kaafatan kamaa yuqaatiluunakum kaafa galaasiinsin daalmaa igu doran aduudumidaasingaba maanaan daalmali ilaahay subxana wa taala ilaahay subxana wa taala kusay gaalada heli dagaalmi amiin imaalan hay karkari insha allahu taala ballantantaasu rasuulka sala alay wasalam ee kun fi dunya kaannaha gariib aw cabri sabiil marka ikhwaani fillahi ilaahay subxaana wa taala kuusay adduunyadan wal oo mayleraayus geeg baaba-ayo mayleraayus kiintaayo walgeeg hata oo un iska kudhaayana ma ikhwa baaburgeed baaburtu wal hadlaayo ogaada kan gurigada raashinkii walaan walboo leedo baraqu dhumadaas ilaahay subxana wataala hortiis melisaas gurigaada elisaase mas beeraha abuuray beeraha falaa horsaase war rabbiga warqubsay jihaadkan ka ilaahay subxana wataala mabaweysaane sugnaasho insha allahu taala igaaladan in ilaahay subxana wataala noo dulqaad ilaahay subxana wataala roo barakaysan inshaan insha allahu taala mujaahidiintan anduaay meel walba isan joogda muslimiine insha allahu taala anin mayba kumadaa kurika isan warido maanaa isan dhadhalin oo may ilaahay gaalada insha allahu taala gumaal fadaa ilaahay subxana wataala maanaan lafaaji ma dhalaa janaada kuweyjida iyo kumada insha allahu ana induaay insha allahu taala والله ميل رايس أنا تسنلان بلارجين لو إن شاء الله تعالى مسلمين فرقوا كوي جهاد كهيم بو إن شاء الله تعالى أنت أساسن لا أنت ما يبقى لبنا يقدر إن شاء الله تعالى ويتد استشهادين إخوات إلهي سبحانه وتعالى سن برخي جزاكم الله خير إلهي سبحانه وتعالى خير فربنا سن وابجي إخوة إن شاء الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى هرت ما يسين كمان دايسين خير فربنا وما أنا أنكو مان ولا تجيك أنا تقولي كي كورونا ما إن شاء الله تعالى أنت المكتب كان جاري ماري mujaahida ilaahay subxaana watacaala dartiis ku dhammaantay hanjeeda handhoysanaskaramadogotaaba kaleo mado mayleraayus ilaahay subxana watacaala baryo mayleraayus haddii wal yarku goordho dareem weysayside kutaab qur-aanka akriya mayleraayus dunida dhammaaba gobdaasub ilaahay subxaana watacaala dartiis yantaas dhan maanahan wayleeraay intuay walaalaalaansdadaalgaadumala ilaahay subxana wataala kheersan waabaji insha allahu tacaala wadadan wada insha allahu tacaala horta dad badan ka bahy insha allahu tacaala baraabimnimaaliga ka bahy insha allahu tacaala نسبة من نظر يكبا إخواني إن شاء الله تعالى بلنت قال أنتم أرجع قلينا إن شاء الله تعالى ما يدرى مرتد ميري كلا ونرى إن شاء الله تعالى هو هندوري بإذن الله مولى إلى سبحانه وتعالى أنت لسارنا إن شاء الله تعالى إخواني تصصن لا وأنا الصفينة بإذن الله مولى إن شاء الله تعالى أنتم نرجعنا وعلى إن شاء الله تعالى الصفينة إلى سبحانه وتعالى سلامة الصدر هي من أسباب النصر معناها سلامة الصدر ولا معناها نصر قول الجنة ولا كلهم معناها marka ikhwaan billahi ilahi subxana taala dartiisna safiina insha allahu tasasandha ilahi subxana taala san sug yaa malka sugnaashada ilahi subxana taala iskule insha allahu taala kulleyba insha allahu lambogti iyo urdirebahe sin golley insha allahu taala mujaahidiin roogta insha allahu ilahi waqtiin golley sin walyar insha allahu taala sin ku dhaman sabar sabar insha allahu taala ilahi subxana taala waqtigan leer insha allahu sina baasan biidni illahi mawla intaasalla may kalanta baran ugu diree mujaahidiinta hisbada جيديني صبر إن شاء الله تعالى يا الذين آمنوا اصبروا وصابروا وسن لا إله إلا أنت هذا الشيء اصبروا إن شاء الله تعالى صبروا ولا لالو إله إلا أنت درتيسن صبر منكر كزولاية معروف كما نادى فرايتا رسول صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطيع بلسانه فإن لم يستطيع بقلبه وذلك ضعف الإيمان إن شاء الله تعالى إخواني منكر كريم معروف تتكفر إن شاء الله تعالى فالندنا جهادك ولا لنا هنتوعي إن شاء الله تعالى مكتبك السيادين إن شاء الله تعالى سيسنغ بير رايتا ريات سيدا بإذن الله مولى إلهي سبحانه وتعالى باريس يرك له ilaahay subxaana taala barino insha allahu taala qayba kalean baan inuu dare waalidiintii insha allahu taala hooyaab ilaahay subxaana taala dartiin sabar insha allahu taala ilaahay subxaana taala kheer ay waafajiyaan jihaadka hukuumadeed marka insha allahu taala muslimnimadu cadaan miilo inka muhiimsan geeg manaa leerays laa ilaaha illahu kabaad dad soonto salaad jihaadkin manaa ilaahinsiin iyo yaa kumadeen marka insha allahu ilaahay subxaana taala dartiin sabar haddii shahiidkii dheegdaan إن شاء الله تعالى أصبر وزن الله إلهي سبحانه وتعالى درتيزن زابر بإذن الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى مير يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا نفتين نفتيل كم بمدي عذاب يا إلهي سبحانه وتعالى مركم ما إلى رايس إلهي دين عذاب إلهي سبحانه وتعالى سمدي إن شاء الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى قوا بصدق بإذن الله مولى تاسسا لا يسين رسول صلى الله عليه وسلم نمره يشفي شهيد في سبعين من أهل بيته dadkaan aan shafci qaado ilaahay subxaana watacaala dartiisa aan shafci qaado kumadnaagad biidin ilaahi mawla hada isan amal fayl lagoydan oo ilaahay subxaana watacaala isan hakiirnada rabbi isan hor isan gobsan insha allahu taala may dheeraas janaas kaargaana biidin ilaahi mawla sabara insha allahu taala oo gaalasan heshiingegdi lankaasay sunga dhangalay walaas qalbin ay galnay biidin ilaahi tacaala ilaahay subxaana wataala may kufadaane naxariis iyona kheyr fara badan biidin ilaahi tacaala allah subxaana wataala ku obsoy marka insha allahu taala ballantan jannatul firdaus laalo باذن الله مولى ويا بمرك ان شاء الله تعالى ما يكلم قدره أما هديني قد دعاني للجهاد وللفداء أماه إني ذاهب للخلد لن أترددا بلن تنجنة الفردوس إن شاء الله تعالى أيتو أنا بورت مرقبت إن شاء الله تعالى دين جلاي دي فوشين بيان dangal mili rabbi subxaana watacaala macnaha amarshi egaado ilahi subana wataala aan furwa macnaha neer baxa jihaadka ilahi subana wataala anbaa neer ilahi subana wataala amarka subi amarka ilahi subana wataala ikiigi macnaha ilahi subana wataala kii sheegi maa insha allahu taala marka haddiisan sabartaan asalaamu calaykum waraxmatullahi
أو تحن لنا همما قدما قدما قدما نمضي دوما قدما لا نرتد وراء أو تحملنا همما قدما نمضي نعلي في الكون لنا علما عن أمتنا نجلي ليلا ساد وظلما قدما نمضي نعلي في الكون لنا علما عن أمتنا نجلي ليلا ساد وظلما قدما نمضي ننصر دينا شرعا أسمى بالسيف ولا يفتر